بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ku dhawaaqay in miiska uu saaran yahay qorshaha duulaan lagu qaado venezuela dagaalka dhexqarxa washington iyo maduruna uusan ahayn wax la baciidsan karo haddaba hadallada ka imaanaya trump miyay ka tarjumayaan duulaan cusub mise waa keliya kaar cadaadiis oo uu isticmaalayo nidaamka dalkaasi maamulka gumaystaha yuhuudda oo dowladda masar la galay heshiis ku kacaya qiimo sare oo dhanka gaaska ah iyo netanyahu oo arrintaasi ku tilmaamay guul weyn maxaa ka jira in turkiga uu qorshaynayo in ruushka dib uu ugu celiyo nidaamka s afar boqol si uu u hagaajiyo cilaaqaadkiisa maraykanka muxuuse yahay hadalka ka soo yeray kremlinka dowladda maraykanka oo etoobiya ku cadaadinaysa inay ku biirto ciidamada la qorshaynayo in la geeyo magaalada khaza iyo wadahadallo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda washington iyo abiy axmed kaalinta shirkadaha ingiriiska ay ku leeyihiin dagaalka suudaan oo bannaanka u soo baxaysa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka jumaada thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa marar kale kale ku celiyey hadalladiisa ka dhanka ah nidaamka ka jira waddanka venezuela isagoo dhanka kale sheegay in miiska uu saaran yahay qorshe duulaan lagu qaado venezuela ayna dhici karto in nidaamka maduro la rido haddaba hadallada ka imaanaya trump iyay ka tarjumayaan duulaan cusub oo ay washington qorsheynayso mise waa kaar cadaadis oo iyu isticmaalayso si ay u rido nidaamka dalkaasi arrimahaas waxaa maanta nala falanqeynaya oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen cabdulfitaax xabuu muxsin haye cabdifitaax aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb ee maraykanku waa uu ka dhabeyn karaa weerarkiisa venezuela haddii venezuela ay tanaasuli weyso ee hadafka maraykanka ee uu ka leeyahay weerarkan keliya ah waa in xilka laga tuuro madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ee kadibna ay wadankaasi maraykanka geystaan madaxweyne iyaga dabadhilif u ah sida kuwa ka dhisan caalamka islaamka ujeedka maraykanku ka leeyahay weerarkana sohebow waa in khayraadka kala duwan ee wadanka venezuela ay gacanta ku dhigaan wadankaasi oo tobannaan sano ay cunaqabateyn ku hayeen oo hadda waxay u arkeen in awooddiisu ay daciiftay oo ay si fudud ee ugu qabsan karaan ee wadanka venezuela waa dalka haystaa kaydka shidaal ee ugu badan adduunka sidoo kalena waxa uu leeyahay khayraad kala duwan oo aad u fara badan washington waxay ku andacoonaysaa in caracas ay ka dambeyso daroogada la geeyo ee dalkeeda iyo sidoo kale weeraro kala duwan oo lagu beegsaday sida ay ku andacoonayaan maraakiib ganacsi oo maraykanku lahaa oo marayey badaha ee karibiyanka iyo basifiga laakiin baroorta orgiga ka weyn waaye ujeeddada maraykanku intaa waa ay ka ballaaran tahay soybow waxayna rabaan keliya ah in dalkaas ay ka dhistaan madaxweyne iyaga dabadhilif u ah si khayraadka waddankaasi ay ula wareegaan shacabka dalka maraykanka waa ay ka soo horjeesteen in weerar militari ee lagu qaado venezuela sida ay muujisay ee ra'yi uruurin la sameeyey oo lasoo gebagabeeyey gelinkii dambe ee maalintii arbacada ra-y uruurintan waxay muujisay in boqolkiiba lixdan iyo saddex dadka amerikaanka ah ay ka soo horjeesteen in weerar militari lagu qaado ee waddanka venezuela halka boqolkiiba shan iyo labaatan oo keliya ahna ay taageereen in weerar militari lagu qaado waddankaasi sidoo kale boqolkiiba konton iyo saddex dadka amerikaanka ah waxay sidoo kale diideen in weeraro dhanka milatariga ah lagu beegsado dadka mukhaadaraadka usoo tahriibiya ee waddanka maraykanka iyadoo la ogyahay soybow in waayadan dambe ee baraha bulshada lagu baahinayey weeraro dhanka cirka ah oo diyaaradaha maraykanku ku beegsanayeen doomo ay sheegeen in ay wataan kuwa tahriibiya mukhaadaraadka kuna jeeday waddanka maraykanka sida ay sheegayaan waa maadsantahay cabdi fitaax hadda waa sidee jawiga marka laga hadlayo qaaradda latiin america iyo loolanka dhinacyada u dhexeeya aad baad u mahadsan tahay mar kale suhayb sidaad la socoto tan iyo bilowgii sanadkan ee hadda dabyaaqada maraya ee laba kun shan iyo labaatan waxaa socday dagaal u badan dhanka siyaasadda oo u dhexeeyey venezuela iyo maraykanka inkastoo mararka qaarna ay dhacayeen gacanka hadallo dhanka badda u badnaa oo weeraro dhanka cirka ay fulinayeen ciidamada maraykanka oo ay ku beegsanayeen doomo ee laga leeyahay waddanka venezuela waxaana hadda suuragal ah in saacad walba uu dagaal qarxo iyadoona dhowaan ciidamada maraykanka ay qafaasheen markab shidaal oo ka soo baxay waddanka venezuela xilli uu marayey gudaha badda karibiyanka arrintanna waxay ka dambeysay ka gadaal markii toddobaadkii lasoo dhaafay maraykanka uu cunuqabatayn ku soo rogay maraakiibta naftada qaada ee waddanka venezuela tallaabadanna waxa ay timid ka gadaal markii bilihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqiyo militari ee ay ka socdeen mandiqada badda karibiyanka halkaasi oo la geeyey ciidamo aad u fara badan oo amerikaan ah waxayna fuliyeen tobannaan duqaymo ah ee kuwaasi oo washington ay sheegtay in dhammaantood lagu beegsaday dadka tahriibiya mukhaadaraadka ee geeya gudaha waddanka maraykanka sidoo kale maraykanku waxa uu xeebahaasi geeyey oo gaaf wareegaya diyaarado aad u waaweyn oo kuwa dagaalka ah waxaa kaloo isla baddan loo diray maraakiib kuwa diyaaradaha xambaara ah oo uu hogaaminayo markabka lagu magacaabo ee gerald fored oo ah midka ugu weyn maraakiibta diyaaradaha xambaara guud ahaanba caalamka kaasi oo ay dushiisa ay saaran yihiin shan kun oo askari oo ciidanka maariniska maraykanka ah waxaana markabkan ku rakiban gantaallo waaweyn oo kuwa mudamiraadka loo yaqaano ah kuwaasi oo awood u leh inay tuuraan gantaallo waaweyn kana hortagaan weerarada dhanka cirka ah sidoo kale maraakiib kala duwan oo dhanka ciidanka ah ayuu maraykanku u diray xeebaha baddani waxaana qayb ka ah labayo labaatan markab oo kuwa sahanka qaabilsan ah iyo sidoo kale maraakiib kuwa barma'iga loo yaqaano oo ciidanka si toos ah u geyn kara xeebaha laakiin khabiir dhanka militariga ah waxa uu sheegay in xashdigan ciidan iyo diyaarado iyo maraakiib ee maraykanku ku daabulayo xeebaha u dhow waddanka venezuela weli aysan ahayn kuwo ku filan duulaan berri ah oo maraykanku ku qaado waddanka venezuela keliyana weli ay joogaan inay fuliyaan weeraro dhanka cirka ah dhanka kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo waraysi siinayey shabakadda wararka n b c news waxa uu ku sheegay in weli ay taagan tahay suurtagalnimada in dagaal toos ah ay ku qaadaan waddanka venezuela ee trump waxa uu intaasi ku daray inay jiri doonaan howlgallo dheeraad ah oo ay ku beegsanayaan maraakiibta shidaalka ee venezuela ee trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu dhowr mar ku celiyey in dhowaan uu amri doono weerar dhanka dhulka ah oo ka dhan ah venezuela hase yeeshee toddobaadkan waxa uu diiradda saaray beegsiga shidaalka venezuela iyadoo dalka venezuela uu yahay wadanka haysta keydka ugu badan ee shidaalka adduunka trump waxa uu diiday toddobaadkii lasoo dhaafay isagoo waraysi siinayey saxiifadda politico in meesha laga saaro duulaanka dhanka beriga ah wuxuuna trump sheegay inaysan ogolaan doonin in maraykanka ay soo galaan waxa ugu yeeray dadka mujrimiinta ah iyo argagixisada iyo waxa uu ku tilmaamay tuugada iyo kuwa kale ee tahdiidka ku haya amniga wadanka maraykanka iyo kuwa kale ee tahdiidka tooska ah ku haya amniga maraykanka
بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maamulka gumaystaha yuhuudda oo heshiiskii ugu qiimaha sarreeyey abid ee dhanka gaaska ah la gaaray masar iyo netanyahu oo taasi guul weyn ku tilmaamay sida uu daabacay wargeeska hartis ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa ka dhawaajiyey in heshiiskii ugu weynaa ee dhoofinta gaaska ah ee ay dal la galaan abid ay la gaareen waddanka masar kaasoo qiimihiisu uu yahay ku dhowaad soddon iyo shan bilyan oo dollar waxa uu wargeesku leeyahay tallaabadan waxay israa'iil siinaysaa fursad ay gaaskeeda ugu dhoofiso dhanka masar muddada sannadaha ah ee soo aadan waxaana loo arkaa mid taariikhi ah oo xoojinaya kaalinta israa'iil ee tamarta gobolka benyamin netanyahu ayaa intii uu ka hadlayey arrinkan waxa uu ka dhawaajiyey in lacagta ka soo gasha dhanka masar ee gaaska ay ka helayaan ay u adeegsan doonaan jawaanib fara badan oo uu ugu horeeya dhanka caskariga waxaa heshiiskan qayb weyn ka ah shirkadda ameerikaanka ah ee jefron taasoo ka shaqaysa arrimaha gaaska wasiirka tamarta ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay midkii gaaska ee abid ugu ballaarnaa oo ay waddan la galaan isagoona carabka ku adkeeyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee heshiiskan uu u leeyahay shirkadda newmed energy ayaa shaacisay in gaaska laga dhoofin doono dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda dhulka uu ixtilaalka ku haysto uu gaari doono ilaa boqol iyo soddon bilyan oo mitir kiyubig waxa uu maamulaha shirkaddan sheegayaa in heshiiskan uu maamulka gumaystaha yuhuudda u furayo albaab dhaqaale oo aanan xirmi doonin sannadaha soo aadan waana maalgelin joogto ah oo ay helaysa xukuumadda uu hogaamiyo benyamin netanyahu tallaabadan waxay ku soo beegantay xilli qatar ay waayihii dambe dhiraandhirinaysay wadahadallo ay isugu soo dhoweynayso masar iyo maamulka gumaystaha yuhuudda marka laga hadlayo usoo dhoofinta gaaska dhanka masar balse netanyahu ayaa gunaanadkii shaaciyey in wadahadalladaasi ay soo afmeermeen ayna gaareen heshiis ka saacidaya arrimo dhowr ah maxaa ka jira in turkiga uu doonaya in ruushka uu dib ugu celiyo nidaamkiisa s afar boqol si dib u qaabeyn uu ugu sameeyo cilaaqaadkiisa maraykanka muxuuse yahay hadalka kremlinka ka soo baxay warbixin uu daabacay wargeeska bloomberg ayaa lagu sheegay in turkigu uu ku hami weyn yahay in dib uu ruushka ugu celiyo nidaamkiisa difaaca cirka ee s afar boqol si uu u hagaajiyo xiriirka maraykanka dibna uu u soo nooleeyo heshiiskii uu ku heliyo diyaaradaha f soddon iyo shan waxay warbixintu dhankeeda tibaaxaysaa in madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo dhankiisa turkiga rajab dayib erdogan ay arrinkan isku soo hadal qaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay balse taasi waxaa beeniyey kremlinka ruushka oo si cad u sheegay in arrinkaasi uusan jirin labada hogaamiyana aysan ka wada hadlin wax ku saabsan soo celinta nidaamka difaaca cirka ee s afar boqol waxauna kremlinka dhanka kale ku nuuxnuuxsaday in arrimaha difaaca iyo heshiisyada hubka ee ruushka iyo turkiga ay yihiin kuba rasmi ah oo aanan dib loo soo celin doonin nidaamka difaaca ee s afar boqol ayaa noqday caqabadda ugu weyn ee turkiga ka hortaagan in uu helo diyaaradaha dagaalka casriga ee maraykanka ee f soddon iyo shan turkiga ayaana markii ugu horreeyey qayb ka ahaa barnaamijka dhismaha s afar boqol balse maraykanka ayaa ka saaray kadib markii uu rajab dayib erdogan la wareegay nidaamka difaaca ruushka ee s afar boqol washington ayaana ku dooday in s afar boqol uu khatar ku yahay sirta iyo farsamada diyaaradaha f soddon iyo shan islamarkaana aysan suuragal ahayn in turkigu uu haysto nidaamkaasi dhanka kalena uu helo diyaaradahan warbaahinta reer galbeedka ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyey waxay si joogto ah u faafinaysay wararka ku saabsan turkiga oo doonaya in dib uu u celiyo nidaamka s afar boqol si dib uu ugu soo nooleeyo kalsoonidii kala dhantaalantay ee kala dhexaysay maraykanka hase yeeshee kremlinka iyo saraakiishiisa ayaa ku adkaysanaya in heshiiska s afar boqol uu yahay mid dhammaystiran oo aanan dib looga laaban doonin gunaanadkii waxay warbixintu tiri middan waxay muujinaysaa khilaafka ka taagan dhinacyada amniga iyo siyaasadda caalamiga ah iyadoo turkigu uu isku dayay in uu helo dheelatirnaan siyaasadeed oo u dhexaysa ruushka iyo maraykanka isagana uu bartamaha ka taagnaada si danihiisa uu uga helo labada jaanib balse taasi labada quwadood waa ay kasoo horjeedaan oo mid weliba waxa uu doonayaa in ankara ay u go'do hal dhinac maraykanka oo itoobiya ka dalbanaya in ay ku biirto ciidamada la qorsheynaya in la geeyo marinka khaza iyo wadahadallo dhex maray marka robio iyo abiy axmed warbixin uu daabacay wargeeska the times of israel ayaa lagu shaaciyey in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marka robio uu la xiriiray ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxauna si gaar ah uga codsaday in itoobiya ay ku biirto howlgalka ciidamada kala duwan lagu geynayo marinka khaza islamarkaana ay ciidamo ka socdaan itoobiya loo daabulo dhulka filistiin waxay warbixintu tiri haddii itoobiya ay ku biirto howlgalkaasi waxay abiy axmed siinaysaa awood diblomaasiyadeed oo cusub taasoo uu ugu amartaagleyn karo gobolka xogta warbixinta oo sii socota ayaa lagu caddeynayaa in ciidanka itoobiya qaar ka mid ah ay horeyba qayb uga ahaayeen askarta sahaynada ee xasuuqa ka waday gudaha marinka khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatan haddana ay jirto suuragalnimo muujinaysa in abiy uu aqbalo codsigaasi the times of israel ayaa sheegaya in dowladda maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay weli la daalaadhacayaan sidii ay ku heli lahaayeen ilaa toban kun oo askari kuwaas oo ay geeyaan gudaha marinka khaza taasoo qayb ka ahayd labaatankii qodob ee ay isku afgarteen benyamin netanyahu iyo trump ee ay ugu magacdareen qorshaha mustaqbalka khaza haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkaas aan markana milacsanno warbixin ka hadlaysa madaxweynaha ukraine valadimir zelenski oo ka dhawaajiyey hadal u muuqday in reer yurub aysan marnaba doonayn in ukraine ay ku biirto nato sida wargeyso fara badan oo ka soo baxa dhulka yurub ay daabacayeen kadib ka dhawaajintii uu ka dhawaajiyey madaxweynaha ukraine valadimir zelenski in ay ka tanaasulayaan damacoodii ahaa in ay ku biiraan nato haddiiba mar ay dagaalkan xal u helayaan ayuu mar kale ka dhawaajiyey madaxa xukuumadda kiyef hadal u muuqday in reer yurub aysan weligoodba ku hamin in ukraine ay qayb ka noqoto gaashaanbuurta nato wixii saxaafadda ay la taagnaayeenna ay ahaydba waxa uu ku tilmaamaya damacagelin been ah mar uu ka hadlaya dhanka maraykanka ayuu zelenski sheegay in markii aqalka cad uu taga lagu qusli jiray mar weliba uu soo hadal qaado kubiirista ukraine ee nato waxa uu yidhi biden ayaa mar igu yidhi ukraine kuma biiri doonto nato hadalkan waxa uu u muuqdaa in zelenski uu caddeynayo inaysan jirin wax rabitaan ah oo ay reer galbeedku doonayeen oo ah in ukraine ay ku biirta isbahaysiga nato sidaasi daraaddeed ayuu toddobaadkii lasoo dhaafay madaxa xukuumadda kiyef waxa uu xaqiijiyey inay ka tanaasulayaan rajadoodii ahayd in ay ku biiraan gaashaanbuurta nato kaalinta shirkado ingiriis ah ay ku leeyihiin dagaalka suudan oo bannaanka la keenay waa qodob kale oo aan ku milacsan doonno xubinta wargeysyada warbixin gaar ah oo uu baahiyey wargeyska the guardian ayaa lagu shaaciyey in shirkado ka diiwaangashan gudaha dalka ingiriiska ay saameyn xooggan ku leeyihiin sannado badan dagaalka ka holcaya dalka suudan waxay xogtu caddeynaysaa in shirkadahan ay qorayaan caloosho dushaqaystayaal fara badan oo la doonaya in ay ka howlgalaan gudaha waddankan waxaa si gaar ah farta loogu fiiqayaa in ciidamadan badankooda laga keenayo dhanka waddanka colombiya waxayna geysteen ayay saxiifaddu tiri dembiyo dagaal iyo xasuuqyo ka dhan ah shacabka waddanka suudan gaar ahaan kuwa ku nool gobolka daarfuur qoraaga warbixintan ayaa intii baaritaankiisan uu ku guda jiray waxa uu ogaaday in guri ku yaalla waqooyiga london ay ku sugan yihiin shakhsiyaad shabakad ah oo si toos ah ugu lug leh dagaalka ka holcaya waddanka suudan warbixintu waxay caddeysay in caloosho dushaqaystayaashan kolombiyaanka ah ay si toos ah uga qayb qaateen xasuuqii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay magaalada alfaashir bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ee sannadkan waxaa intaasi sii dheer in murtasaqadan ay kaalin weyn ka qaateen howlgelinta diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee daroniska tababarada dagaalyahanada r s f iyo in xitaa ay carruurta ku qasbayeen in qoriga ay qaataan oo ay ka qayb galaan colaadda holcaysa midda ugu weyn shirkadahan caloosha dushaqaystayaasha bixisa ee ingiriiska laga leeyahay waa zeus global waxayna sannadihii lasoo dhaafay si xoogan uga qayb qaadatay dagaalka ka holcaya waddanka suudaan ee u dhexeeya milatariga dalkaas iyo maleeshiyaadka r s f ee uu hogaaminaya maxamed xamdaan doglow waxaana warbixintan muujinaysaa kaalinta xoogan ee dowladda ingiriiska ay ka qaadanayso xasuuqa dhiigga badan uu ku daatay ee ka holcaya waddankan tan iyo bishii abriil ee sannadkii guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
في مجاريها بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa fawaa'idda uu leeyahay geedka dhagayaraha maxaase ku dhacaya jirka bini'aadamka haddii uu qofku isticmaalo warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir dhageeraha oo sidoo kale carabi ahaan loo yaqaan qurunful ama almusmaar waa dheer cajiib ah oo leh taariikh dheer oo soo jireen ah waa daawo naadir ah oo ku soocan caraf iyo udgoon waxaa uduga u gaarka inta badan caan ku ah goobaha lagu daaweeyo ilkaha gaar ahaan kuwa lagu yaqaan daawada dabiiciga ah calaaliska qurunfulka oo ka mid ah dhirta qayb muhiim ahna kaga jira wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka laga bilaabo horumarinta caafimaadka afka ilaa caawinta dheefshiidka sidoo kale waa dhir aan marnaba laga weyn inta badan guryaha wuxuuna caan ku yahay dhadhan diiran oo xiga dhanka kulaylka iyo caraf udgoon oo soo jiidasho leh islamarkaana ay si dheer tahay fawaa'idda ay waxtarka uu leeyahay waxaa lagu daraa cuntooyin kala duwan si loogu kordhiyo dhadhanka iyo nafaqada ama waxtarka uu la gaarka yahay warbixin lagu daabacay mareegta arrimaha caafimaadka ee only my health ayaa looga hadlay faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay calaalinta qaranfulka oo ay soomaalidu u taqaan dhagayaraha waxa uu hagaajiya dheefshiidka sida lagu sheegay warbixinta in la calaaliyo xilliyada cuntada kadib waxaa dhacda in qaranfulka uu qofka ka caawiyo dheefshiidka laga bilaabo afka ilaa caloosha tani waxay sabab u tahay joogitaanka iskudhafka loo yaqaan oginol kaas ka kooban waxyaabo carminative ah oo ka caawiya in uu yareeyo gaaska iyo dheefshiid xumada waxaa sidoo kale dhageeraha uu leeyahay fawaa'id ay ka mid tahay inuu kor u qaado caafimaadka dheefshiidka fawaa'iddiisa kale waxaa ka mid ah inuu caan ku yahay yareynta lalabada waxaana qarniyo badan loo isticmaali jiray daawo loo kaashado dejinta dareenka lalabada taasoo ka dhigaysa in ay door bidaan shakhsiyaadka u nugul ciladaha dheefshiidka cuntada kadib marka loo eego daraasad la sameeyey sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaa dhageeraha uu leeyahay sifooyin liddi ku ah jeermiska taas oo muujinaysa awoodda u leeyahay ka hortagga koritaanka bakteeriyada calaalinta maadadan ayaa kaa caawin karta in aad disho bakteeriyada afka iyo cunaha yareynta khatarta caabuqa afka iyo kor u qaadidda nadaafadda afka waxaa sidaas oo kale ay ka hortagi kartaa koritaanka bakteeriyada sababta urta xun taas oo ka dhigaysa afka mid udgoon oo ay nadaafaddu haraysay dhanka kale dhirta ama tawaabisha aan ka hadleyno ee dhagayaraha waa xanuun joojiyo dhab ah waxaa daawo wax ku ol ay u tahay xanuunada iliga iyo ciridka sida uu sheegayo doctor mesin asaqa oo sidoo kale ah khabiir arrimaha cuntada ku takhasusay waxaa qaranfulka lagu daaweeyaa xanuunada ilkaha iyo gowsaha iyadoo loo marayo laba qaab mid ka mid ah فجميعنا يعلم أن القرنفل هو من ال- الأصناف الجيدة والممتازة جدا لتخفيف آلام الأسنان وهو كذلك طبعا ويستخدمه الطبيب الأسنان في عمله dhammaanteen waan ognahay in dhagayaraha uu ka mid yahay qaybaha dhirta ee lagu daaweyn karo ilkaha daawo muhiim ahna uu u yahay sidoo kalena waxaa shaqooyinkiisa u adeegsada dhakhtarka ilkaha waxaa sidoo kale muhiim ah in guryaha xitaa la dhigo oo aan ku naseexaynayno in laga warqabo waxaa lasi isticmaali karaa inta laga aadayo dantiistaha qofka xanuunsanayana wuxuu samaynayaa in wax yar oo ka mid ah dhagayaraha ama hal xabo oo ka mid ah uu saaro gooska uu ka dareemayo xanuunka ama biyo lagu kululeeyo dhagayaraha oo ku sii luqluqdo inta uu ka gaarayo dhanka dhakhtarka إلا أن يضع قليل من أو مسمار واحد على الضرس الذي به الألم أو يعمل آه، مغلي ال- ال- القرنفل ويعمل مضمضة على المنطقة التي بها الألم doctor mesin ayaa dhanka kale soo bandhigaya dhinacyo kale oo faa'iido u leeyahay dhagayaraha isagoona sheegay in lagu daaweyn karo nabraha fiindoobka sida uu warka u dhigay القرنفل من ال- آه، النباتات التي تساعد على آه، علاج حب الشباب وبالتالي إذا غلينا ال- ال- القرنفل وضع مسمار أو مسمارين فقط من القرنفل dhagayaruhu wuxuu ka mid yahay dhirta loo kaashado daaweynta nabraha dhallinyarada sidaa darteed waa inaan karino dhagayaraha oo hal ama laba mir oo qur ah si wanaagsanna loo kariyo kadibna aan ku dhaqno maqaarka ama halka ay ku yaalaan nabraha waa daawo aad ugu fiican oo sidoo kale looga hortago waxyaabaha bakteeriyada ah iyo fayruusaadka waana kuwo aad ugu habboon in lagu daaweeyo nabrahani هذه ف- فهو المضاد حيوي رائع جدا وقوي جدا ومضاد للميكروبات البكتيريا والفطريات والفيروسات وهذا مرحب به في موضوع ال- آه، حب الشباب sidoo kale waxaad isticmaalka maadooyinka ka hortaga u ah agsidada ku kordhin kartaa sidoo kalena aad ku dacmin kartaa caafimaadka guud adigoo calaalinaya dhagayaraha cuntada kadib sidoo kale waxa uu leeyahay sifooyin kale sida hagaajinta nisbada sonkorta ee dhiigga wuxuu dejiyaa heerarka sonkorta marka loo eego daraasad la sameeyey labada kun sagaal iyo tobankii shakhsiyaadka qaba cudurka macaanka iyo kuwa aan lahayn sonkorta intaba waxay la kulmeen hoos u dhac weyn oo ku yimid heerarka guluukoska dhiigga cuntada kadib marka ay qaateen laba boqol iyo konton miligaraam oo daawada dhageeraha ah oo ay isticmaalayeen maalin kasta muddo soddon maalmood oo xidhiir ah sidoo kale daawadan waxaa yareysaa walbahaarka iyadoo la xaqiijiyay inuu dejiyo saameynta cadaadisyada maskaxda iyo jidhka intaba waxaa sidoo kale dhagayaraha uu kor u qaadaa nasashada halka uu yareeyo walbahaarka sidoo kalena uu sare u qaado caafimaadka maskaxda sida ay dhakhaatiirtu tilmaamaan maareynta miisaanka marka laga hadlayo daraasadaha qaar ayaa muujinaya in calaaliska qaranfulka uu gacan ka geysto hagaajinta nidaamka miisaanka waxaana sidoo kale dhacda inuu sii xoojiyo dadaalka dhimista miisaanka isagoo dhanka kale kor u qaadaya dheefshiidka iyo dherganaanta qofka iyadoo la xaqiijiyey in dhagayaraha uu yareeyo buurnaanta oo ay keento cunto dufan badan ugu dambeyn qaabkee ayay noqonaysaa qaadashada ama in caafimaad ahaan iyadoo loo tixgelinayo loo isticmaali karaa dhagayaraha si uu qofku u dareemo faweyda maadadan waxtarka badan arrimahaasi waxaa doctor mazin oo faahfaahinaya uu sheegay in hal xabo oo ka mid ah dhagayaraha uu qofku ku filan yahay inuu dabka kula kariyo biyo qiyaas ahaan konton ilaa boqol mililitir ah waxaana hal qaado yar oo biyahaasi la kululeeyay uu isticmaali karaa laba mar maalinkii gaar ahaan marka laga hadlayo dheefshiidka caloosha si guud waxa uu sheegay in laba xabo oo ka mid ah dhagayaraha uu qofku isticmaali karo si maalinle ah ama uu ku dari karo shaaha ama caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo gaar ahaan zubaadida iyo kuwa yogorta loo yaqaan ملعقة صغيرة مرتين في اليوم ملعقة صغيرة مرتين في اليوم صباحا ومساء فهي علاج رائع لمين لقرحة المعدة ما علينا إلا أن نتناول آه، مثمرين من القرنفل إما نضعهم في ال- مع الشاي الأخضر أو نطحنهم مع اللبن آه، الزبادي أو اللبن العادي أو ما يعرف باليوغورت inkastoo calaaliska qaranfulka ama dhagayaraha uu guud ahaan waxtar muhiima u yahay dadka intooda badan marka si dhexdhexaada loo isticmaalo haddana waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato dad xirfad u leh daryeel dhanka caafimaadka ah ama dhakhaatiirta ka hor inta aadan daawo ahaan u isticmaalin gaar ahaan haddii aad la ildaran tahay xaalado caafimaad oo hooseeya ama aad qaadanayso daawooyin بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها